Cool, cool, cool. Okay. Abikasyoni wuxuu noqonayaa hooy degmo abitanta wuxuu noqonayaa degane abitaare waxay noqonaysaa degid kaada waxay noqonaysaa guri aqal hooy minan okay intaasaa fiirinaysa uduwan hooy yaa dhisa aqalka aqalka dhisidiisa yaa iskale aqalka dhisidiisa waxaa iskale bilcaanta bilcaanta ayaa dhisidiisa iskale bilcaanta aa la dhisidii codkaadana dhibaatada qaa
aqalka dhisidiisa waxaa iskale bilcaanta ma jirtaa marka aqalka la dhisaayo waxyaalo la akriyo wax la sheego wax mataqaana la yidhaha waxaas alloo nagahaay ma jiraan waxaa isagoo un la iska dhistaa waxaa la waxaa la yidhaha bismi illaahi raxmaani raxiim allow aqalka ii himaani allow aqalka ii himaani alla aqalka ii tilmaamo
allow aqalka ii himaani aqalka ma waxaa lagu tilmaamaa inuu odow leeyahay ma inay habadku leedahay aqalka waxaa iskale hooye aqalka hooyaale hooyaale habadka guriga ayaa iskale
aqalka hooyaale
Eh, hadda aniga hadda wixii la su-aalaha sheego anagu is aqrinayno
maya maya maya odagay habadka in la kala saaraa maxaa?
allahu akbar
inayna fiirin. ma jirtaa maalmo la yidhaha aqalka yaan la dhisin maanta oo kale aqalka la dhisi Maanta karo oo waa kale.
maalin muxuus waa maalin Haa.
saas maalmo la yidhaha ma jirto waa jirtaa ayaamu naxsi waayaan la dhisa dhaqanka Waa maanta aqalku maalmaheed.
dhisna male Eh, maanta aqalku dhisna male waa ayaamu naxsi baryaha la yidhaha baryo go ma la yaqaan maxaa ka mid waa la ah yaqaan arbaca gooniyaad aa la yidhaah arbaca goonyaad arbaca gooniyaad aqalka yaan la dhis Aha.
Haa.
arbaca goonyaad maxaa lagu jeedaa arbaca gooniyaad waa bil waa waa tac waa da waa wuxuu ahaye waa waa maxaa tirahdaa sanad waa geed waxuu ahaa bil miya Bil.
waqtigeed iyo sano isku timaad waa beri xun beri xun beri xun ayaa la yidhaha waa arbaca beri goonyaad xun arbaca gooniyaad Ay, oo la ay.
yidhaaho aqalka yaa la dhisa iyo cidda yaa la rari reerka yaa la rari
lama dha- reerka lama raro oo aqalka lama furo oo lama dhiso miya Ahaa.
lama furo lama dhiso Haa.
lama guuro Ee, lama guuro waa arbaca gooniyaad Eh, montare eh, montare waa dhisid iyo furfurid aqalka markii la dhisayo dhisid kaliya la yidhaha dhisid kaliyaa la yidhaha aqalka dhis
markii la kala baadinayana maxaa la- aqalka furfur aqalka furfur furfur Eh, okay reerku markuu meel dhow oo aan meesha ka fogeyn u guurayo Haa.
magac gaara ma leedahay berrinka dhow ayaa loo guuraya waa la yidhaha berrinkaas dhow aa la- daldalasha wax la yidhaha ma jira Ahaa, berrinkaas dhow aa la degaa Eh.
berrinkaas dhow aa lagu daldalaa labadaba daldalasha rimaneerina waxay ahayd em, tanna waxaa weye nagaasho waaye Haa.
nadiifinta aqalka markii la nadiifinayo oo wasaqda iyo waxa aqalka ayaa aqalka xaaqa laga- Aha, aqalka hagaaji aha, oo hagaaji oo xaaq aqalka waayahay.
Haa.
intaas markaan ka baxno waxaan gelaynaa dhigahaan gelaynaa Aa.
meeqa nooc oo dhigaha jirta aqalku leeyahay dheguhu wax- wa- waxaa la yidhaha dheguhu waa qabax qabax dheguhu waa maranyo aha, dheguhu waa jalalooti aha.
saddexda magacaysa waxaa iiga wartaan qabax marka muxuu u samaysay qabax iiga wuxuu u sheekay samaysan yahay xididka Eh, geedka eh, laga qodo eh.
waaye waa xidid keligiisa waxba ku xididka duubneed ah xididka Eh, geedka eh.
laga qodo ayaa la oo yidhaha waxba ku samaysnay aha.
keligii la bixiyo kaasaa qabax la yidhaha kaasaa qabax la yidhaha aqalka waa lagu dhistaa soo maa ah jalalooti waxaa la yidhaha midka saddex saddexa lasugu dubastaa dhig saddex dhalila ayaa la dubo dhig kalo dhalila dubo midka dhalila saddexa saas lasu saaray saddex dhigooda laisku saddex duubay dhibada lasu duba Aha, jalalooti lamaan labadaba waa la yidhaha aha, qadaxna midda kaligeed anagu aan u badanno dadkeena aan u badan yahay aha.
aa la yidhaha tii saddexaad ii sheegtay maxay ahayd jalalooti qabax iyo jalalooti iyo iyo lamaan iyo lamaan aahi Eh, dhigaha lamaanta aha, dhigaha qadaxa aha.
dhigaha jalalooti geedaha laga sameeyo maxaa ka mid a dhigax geedaha waxaa ka mida maraayga Aha, quraca aha, sarmaanka aha.
qansaxa intaas xididkooda la isticmaalo askaasaa ciidkii laga sameeya kuwo mataqaana ma jira laamahooda la isticmaalo kuwa laamada la isticmaalo waa jirana waxaa la yidhaahdaa miracas miracas miracas ayaa u badan in laga dhirtaa sameeyo.
miracas aa laga sameeya miracas
markii la dhisayo aqalka haa dhig dabada dhulka loo gelshaa ma jirta lool Eh, dhirta loolka la yidhaahdo waa lool aha, oo u dhexayda sidaas u ahoo loolka ah aha, Haa. afka u horeeya oo laga soo galo maxaa yidhaha afdhuubada aha, afdhuub aha.
Haa. dhegta u dambeydana waxaa la yidhahdaa dambisada ta u dambaysa dambisa Tan- ta u dambeyda waxaa la dambisada Aha.
tan u horeyna waxaa la loolka ee, ah, ah, maxuu ahaayey midda u dambeyda waxaa la yidhahdaa dambisada Aha.
kan u horeyna waxaa la yidhahdaa afdhuubka Afdhuub.
afdhuub Dambisa iyo afdhuub.
dambiso iyo afdhuub
Firfirid iyo furfurid oo kay ee, dabacsan iyo iyo dhuusan
waxa lagu xirxira ma la su-aala bas iis iiga sheekay marka waxa lagu xirxiro dhagax waxaa lagu xirxiraa xariga xariga geela saryankiisa Mm, laga qirco mm.
oo habsanaanta ah oo wanaagga badan Ee, lagu la xirxiraa.
qurxiyo Mm, waxaa laga sameeyaa geela markii la qasho faylihiisa mm.
uu ku taagan yahay xariga laga sameeyo xarig faylka la yidhaahdo Ee, lagu xirxiraa.
aa lagu xirxiraa Mm, labadaas waa xarigaha fiican mm, mm.
sameyntana midna waa laga waxrama iyana Ka warran samaynta dhagax aa aqa dhambasha miyaaso dhiga dhagaxa dhagax dhigaha waxaa lagu xirxiraa saryanka geela oo waxaa la yidhaahdaa maris Mhm, aa, saryanka mariska mm, oo maranyada mhm.
aa, oo geela iyo lo-da iyo ariga saddexda u kala go-an
waxaa iiga warantaa dhigaha waata guriga marka la dhisaayo Aa.
kuwa waata saas loo dabaa kuwana waata saan lir waa kala isdhaafiyaa dhig dhaxaad Mhm, dhig dhaxaad mhm, lool mhm. loolka in la yidhaha waxaad Lool.
ii sheegtay midda ee, lool horta waa midaas afka dhudhul inka sima saas midka kore afka loogu cunsaa afka lagu qabanayo Aa, marka lagu hore qabanayo.
salkana lagu marka yeelo u horeydana la bilaabaa ayadaa laga bilaaba
markii saas afka lagu kuwaan saas dhinacyahana oo saas yaraa lagu joojihaya Mm.
gambisooyina la yidhaha dambisooyin Aa, gambiso asdhuub waa midaas u horeynaha laga soo goo daaha laga diga ayaa la yidhaahdaa waayahay waxaa iiga warantaa tiirarka iiga waran magacyadooda tiirarka waxaa la yidhaha tiir dhaxaad tiirdhaxaad tiir barbarka aha, kuwa horo afdhuubka ah oo ah, dhigtaas ku magacaaban ee horo afdhuubka ah aha.
Ba- tiir barbar iyo tiir dhaxaad udub dhaxaad waa midka u dhexeeya Mm.
oo middas u koreeyo joojiyo sadda ficil waa cudurka camal guriga kale barkiisa ku ay ku yaalla yaallaa Ah, baa waa haddii maaragta la dhiso kuwan oo maaragtay mudulayaalka ah, dhigdhexadiiska ah bahalka cudurka ah, celiya camal ah, saas waaye ah.
tiir dhaxaad Aha.
aahi
Vaya, el titular de la organización, al contrario, al tiir mataqaanaa tiirarka horta shardi miya inay laba ganood noqdaan ah labadaasayda ku joogsadaan joojiska Mm.
labada ganood oo ku taagan labada ganood ma joojisaa la waa yidhaha joojisaa la yidhaha Ah, labada ganaha ganood ganaha tiirka joojisaa la yidhaha Ah, tiir dhaxaadka joojiska
ma jiraa magac ka dhexeeya guriga intaan dhambalaha la saarin dhambalaha intaan la saarin markii la dhiso aqalkii Ah.
dhambalihina uusa saareen Ah.
magacuu leeyahay ma waa jirtaa qaawan yahay waa guri waa qaawan guri qaawan guri qaawan aahi Ah, oo qofaan marata lahayn ma ogta ah.
aahi waa guri qaawan
waxaa iiga warantaa guriga dhinaciisa magac ma leeyahay labadiisaan dhinac Ah.
dayra
maya waxaan rabaa Kan aqal- asaga aqalku waa dhisan yahay waa kana Ah.
labadiisa feerood meesha noqon lahayd dhinacan dhinacan waxaa ah magac ay leeyihiin ma jiraan waxaa gaar dadbino Mm, dadbino mm, dhambalaha ka soo dadban asaga firihiisa magac gaara ma lehe Mm.
dadbinaha
waaya waa gartay ah, dadbin aqalka waxaa dadbinaha iiga warantaa Mm.
waxaa iiga warantaa ee, dhambalaha iiga waran marka magacyadooda dhambalaha magacyada wareeg wareeg wareegu xaggee kortaa wareegu waxay kortaa saan iyo saan labada dhinac ee sida ka kala muuqda derbigaas aqalka oo sida derbigaas u dhisan yahay camal labada saas laysugu keeno oo afkana ka banaan gadaalna ka banaan Mm.
waa wareegyo wareegyo kuwaan korna waxaa leeyahay dheeg saar deegsaan dheeg saaro waa labada aayaano saas loogu tuurayo Aha.
aayaamo midba u koreyda oo labadaas inta ka dhexeega maxaydana waxaa la yidhaha korsaar korsaar aahi deegsaarka iyo aayaamuhu maxay kala yihiin aayaam Mm.
dhinac walba u dhici karaa eh.
Aha.
gabal dhaka gobol wuxuu dhahaa aayaam Aha.
gabalna dheegsaar Ah.
saas reer waqooyi reer koonfur u kala nahay Ah, Ah, dheegsaar Aha.
iyo aayaam Iyo aayaam.
Ah, Tad- midba u koreyna korsaar korsaaran waa leeyahay.
korsaar
La- kuwa yaryar- kuwa yaryarkaa hoos oo gaagaab.
dadbin dadbin Aha.
waa dadbino sukooy aqalka hadduu saan yahay haa hadduu saan oo kale waa aqalkii- waakan waakan waakan aqalka hadduu Dulsaan saan uma yahay dhisna Ah, saasoo uma dhisna Mm.
waa kan aqalka meesha waa kooban yahay afkaasuu leeyahay Mm.
waa kaas afkiisii mm, qoysaan uma dhisna Mm.
midsaanaa lagu maxaas intay ka duleeshaa Mhm.
mid kalaa hoos laga masho ee ebiga ee qaawiska ebiga ta ta yar oo hoose magaceed daad bin ta ka koraysana magaceed aayaan midda ka oo kor- dhageysa hooyo Mm. horta midaan aqalku aan kuu sheego wuxuu leeyahay lix dhambaro lix dhammo mugul aqal weyn yahay Lix.
lixda ii kala magacaab lixuu leeyahay lixda dhambalood midda Waxa ugu uu- horeysa midda labada dhinacyada iiga waran ii kaadi Eh, midda ugu horeyda horta waa badbinta mugul dhika badbinaha la xiraa dabdinaha la xiraa Ah.
Eh, saasa inira Waa kuwa salka dhulka u yaala.
salka dhulka u yaala oo gaagaaban Ah, saas u dheer laakiin saas u ah, gaaban saas u gaaba kuwaas saan dabdinaha la badbina la yidhaha Eh, waxaa ku xiga aayaan aayaankaa ku xiga ku wareega laba aayaana haddana gelin laba aayaanaad gelay Eh, afara hoos ku jirta magalkaas haa hey laba isxigtay laba isxigtay haa laba aayaan iyo laba dabdin haahee Eh, afar sow maaha eh, waxaa ku xiga laba saas iyo saasa eh, waa aayaan eh, yaa iyo dheegsaar labadan dad isku soo hormarta eh, inay dheegsaar la yidhahdeen aayaan la yidhaha labadaba midda kusoo hormarta waxaa ku xiga Mm.
mid mahaas gadaale waa aqalka lixdiisa ma ogtaa Ah, ah.
mahaas gadaale Mm.
mid ayada dhama sharaxan oo sida maarata isku shubka ay ay leedahay oo kale aan la argay saas loogu siiyo Mm.
siisow saas looguma xirin Mhm.
labadii karamada la saaro Mm.
midda og korreeda haddana la saaro Mhm.
sawarna aayaan kowde Mhm.
maya dadbinkow Mhm.
wareeg Mhm.
aayaan Mhm.
korsaar Mhm.
guragelis Guragelis.
guragelis Guragelistu waa mida dhakada ka saaran midda dhakada ka saar u dambayda Mm.
oo qurada loogu talagalayo mariin kale Mariin kale.
haa
Waxaan ku weydiinaa Mm.
dhambaluhu Mm.
magacyo kala duwan ma ku leeyihiin ayadoo loo tixraacayo mariinka ku yaal had walba waa leeyihiin ay kala waxay sheegmayaan leeyihiin goray goray gamuun gamuun
farow farow saddex sow maaha ah, cago cago afar sow maaha ah, boqorro boqorro shan shan shantaas wey.
shantaas midabaa loo kala yeelay.
shantaasa loo kala yeelay.
shanta mid walba ii fasir gorayga midda leh Aahe.
maxay goroga midale waxay leedahay waa ayaga dham isku rid Mm.
isku shub hadda haata mida ii muuqata mhm, walax isku shub ayaga dham waayo oo sas kugu allaha mhm, oo saddex saddexaa laga bilaaba saddex mhm, shantaas oo saddex mid maaha Mhm.
jibintaana iska bilaabay Mhm.
tanaad ku xijiyey Mm.
tanaad ku xijiyey mhm, tanaad cadayhe mhm.
muggeed taasa saddex caddaa oo- xidhnood oo ku yaal midab leh haa wax yaala xidhinta afraad ka aad booyay ka boodi Mhm.
muggeed xiintaas afraad ka boodi Mm.
saddexda haddana ku dhigay ta shanaad haddana saddexdaas ku aad soconaya ku socoto taas gorayaa leeyahay.
gorayaa leeyahay.
Mhm, goray waa naga baxday midu gamuunaa la yidhahdo maa Gamuunta u- waa- maa u dambayda laba jugoo laga qaada labo labaa laga bilaaba labo laga madow laba madow Wa- waxaasaa la- taasaa la maraa taasna waa la maraa Mhm, waa laga booyaa mhm.
saddexaa lambanayha oo cadaan lagu saddexa cadaan lagu lagu sameynaa samayha cag weyna mugaf afka laga saaraa oo qabta yaambo Ah, waa gamuun gamuun Mhm.
aha. gora iyo gamuunan hayna gor iyo gamuun Aha, yaambo yaambo waa mid meesha laga bilaabo iyo meesha ku dhamaato taaka inta ku dhexda laga banayha Mm, inta kale laba taaka wax lamid ah mm, iska socaha marinkeeda mhm.
waa yaambo waa saddex Boqorro.
boqorro sida midaas intaa waay intaan intaanoo la badsho tanoo la badsho waa taasoo la badsho oo intaasoo kale saas laga dhigo yaa ma arkay intaasoo kale laga dhiga ayaga taasoo kale intaasaa laga dhiga tan kale intoo kale asa intaan la cadayha intaan la cadayha intaan la cadayha Ah, waa boqorro afar afarta waay kash- ka noo dhiman shanaan teginay jamyaan tagin goray goray iyo Iyo gamuun gamuun.
iyo boqorro iyo boqorro iyo yaambo iyo yaambo
shanta intaan jecela goray iyo gamuun Aha.
iyo yaambo iyo boqorro waa afar waa afar maaha intaan sheegnay
afarta waay afarta waay Ah, ah, ah, ah, hadalka hageerin. Ee, soo jeedka guriga maxaa la yidhaha marka wejigiisa la taagan yahay meesha daaha xirta wejiga guriga maxaa la Afka.
afka guriga la afka afka la yidhaha Ah, iridda laga galana maxaa la yidhaha iridda laga gala af oogyaday waaye Ah.
awal aan kusoo marsiiyo Ah, af dhuubka meesha wax la gashan jiray magaceedu maxay ahayd kol xamo kol xamo Ah.
oo labada dhinac walba uu rabo ayla oo labada dhinac oo daaha Ah.
daaha labadiisa dhinac Aadeyga ah.
kol xamada kol aqalka xamada kol xamkiisa jeeda daaha aadeyga Ah, kol xamada la yidhaha maxaa la yidhaha aqalka meesha ugu dambeyso gurada maxaa inta la dhiso oo kor wax loogu dhiso alaabta lama saaro ya eensaraar heensaraara la yidhaha Ah.
heensaraarka maxaa la saartaa waxaa la saartaa dhambalaha Mm, waxaa la saartaa kibidhaha mhm, waxaa la saartaa baaqulida mm.
waxaa la saartaa qumbaryaalka Ah, saas waaye
marka iskuweyda lingrasa waxay noqonaysaa daahay noqonaysaa aqalka markii la gelayo la baxayo gelid iyo bixid kaliya la yidhaha soo maa gelid waa la galay waa laga soo baxay
ilixirka waxaa la yidhaha maxaa waaye ilxirka waxaa la yidhahdaa damboob iyo ilixir maxay kala haa yihiin waxay kala yihiin Eh.
waa isku sida ah Eh.
magacyada un loo kala wadwadaahay Mm, kan oo maaragtay aqaladiina Eh.
aqal magaalo ah ah, inuu dhexda xarig ku leeyahay ah, inuu ilixir leeyahay ah, dadka layska maarata laga sheexaayo laga seexsiiyahay qofka Mm.
meesha seexayda ah, saas waaye wuxuu leeyahay gandoobkaasu Mm.
kan baadeedka wuxuu leeyahay sarliya lamo lam lamo mhm, oo saas koba camal beri weyn lagu lamo lameeyo lagu dhigo Eh.
oo lama leeyahay mhm, wuxuu leeyahay kibid galool mhm,
raro la yidhaha raro Eh.
rarona waa leeyahay kibid galoolna waa la yidhaha ah.
oo saas loogu wareejiyo raan raanta saas uga sharax leedahay Ah, guriga la kala dhex dhiga la kala dhex dhiga Eh.
afkaasi afkaasaa loo jeeda kibid galoolna waa la yidhaha Ah, yaa kibid galoolna waa la yidhaha midkaas lagu kala xiraayo haahey ama lamo ama lamo hadduu harag yahay waxaa Waa waaye- lamo.
waa lamo hadduu ahay geedka kala raro la yidhaahna Eh.
waa kibid galool Kabid galool.
labada ila xirka kabid galoolka maxaa laga sameeyaa waxaa laga sameeya meelax meeraha laga sameeyaa haahey horta waa Qaabka.
sharaxantaha quruxda ka aa alla sameeyaa maxaa qurux Eh.
waxaa ma laga laga helaa horta miyiga Ya.
weli ma laga helaa badbaadiyaha weli dadkaan ma yaqaan dadka saa yaqaan maro iyo sac iyo dadka saa yaqaan Ah, wadankeena Eh.
ma dhibkoo dhinaca sabta mala taqaan ba waxaa ah,
dadkeena ma yaqaan dadkeena ma yaqaan haddase lama fiiri karo mm.
quruxda Ah, saaska u saas u raaraca asaga dhagasada qabtaa aada guud fardaad u qabtaa ah, fardaha guudkooda maara ah.
haa guudka fardahaad moodaa quruxda ma fiiri kartid sibid galool iyo lamo
lamada midka marka ilaadaha oo haragu ka samaysan yahay ma haragu ma laba haragu isku kor tolana waa laba isku tolono afkaas iyo afkaas la iska soo gashay dhexda ka harqaano Ah, dhexdu ka harqaanaya ka harqaanaya.
dhex waxay leedahay koobina koobina go-go-an oo saasoo caga caga caga caga oo la gooyo la gooyo la gooyo leeyahay inta la gooya la isku toltolo miya maya Ah.
waxay u gooyhayaan calaam ahaan camal ee ma go-no Ah, ayaa duftii looga dhulkiina jaray laga xiiro oo laga xiiro oo laga xiiro Ah, aa dhexda weliba harar walax la yidhaha harar ay dhahaan mm.
oo oo oo koobina koobina saasoo farax ya farax yaray Ah, loogu ay ku sameeyo.
dhigayaan
Ah, taasoo waa waa madadkaasaa samaysan.
haa, dadkaasaa samaysa waana lo iyo geel labadaba harga Mhm.
waana lo waana geel
marka eh, ila xirka haa dhinac waa ka gadaal guriga dhinaciisa jira haa oo mataqaanaa dadka lagu qariyo Ah.
wixii xiisoona la geliyo Ah, hey.
dhinacna waa dhinaca soke haa hee.
laba magac ma kala leeyihin labadaas meelood barbarqaawa iyo ilxir barbar qaawo haa barbar qaawo haddaan aan aan aan degnayn haa barbarqaawa aha, waddankana ilxir ila xir Ah.
micnaantiis Mhm.
hariga hariga u fiican waa geel waa inuu harag gel ka samaysan yahay waa inuu harag geel ka samaysan ama uu faysha ka samaysan Aha.
faylaha geel Ah, aha, yaa aha, faysha Ah.
yal la tumo oo la qurxiyo la wanaajiyo Mm.
aan laga tidcaa sidac aha.
sidacaa la yidhaah Ay, kan oo saryan kaana Mm.
geela isagana u fiican Mm.
waa la tidcaa aha, ama waa la soohaho waa la tirjaa Mm.
soo hadhiya tirig Mm.
ama waa la tirjaa ama waa la tidcaa Mm.
waana geela waa u fiican tarjinta maxaa loola jeedaa tarjinta waxaa loola jeedaa Eh.
geedaad kusoo xiree Eh.
saryankana waa kuu jeexan yahay Aha.
waa isku turjee isku Ah.
turjee ilmaha shubaha camal Ah.
isku turjee isku turjee Kasoo Ah, kasoo.
markaasuu laba laba yahay laba saddex lagama dhiga laba lugooda laga dhiga Mhm.
labadaasuu u fiican yahay lo-duna waa Lo'da waa- harga lo-ana waa kusada waa loo qurxiyaa mid waa daba waa iska daba dhigo waa unku idbeelo waxaa la yidhahdaa xaskul aha, xaskul ah, aa la yidhahdaa ah.
Ah, xaskul aa la yidhahdaa waa un iyo macna waa un xarig camal ku ku ciidbeel haraggan dusha laga saaro mataqaanaa aqalka ah si aanu roobka usoo deyin Ah.
magaci waxaa la yidhaha sar sar haahi sarka ah, aqalka dusha ka saaro ah, korka dusha badanoo lamaba dheheen ah, sarka aqalka korka ka saaro ah.
Ah, idiyo celi Iyo cirka.
Haahi.
maxay ma lo-a ma geela maxay ka waa lo waana geel aha, waa hadda sii isu qaadisay soo kiisa qaadis haahi
waxaa iga warka geedda harka wiilaalista la yidhaha haahi iga warran ayaga.
harka weylaalis Mm, waa weylaha lo-da aha, waa ariga aha, waa laysku talaa aha, waa weylaalis magaceeda ah, ama waa lo waa weylaha yaryar lo-da waa weyn maahayn ah, waa weylaha yaryar aha.
ama waa maxaa tirahdaa ariga ma waxaa la jecel yahay inay isku midab yihiin inay kala midab yihiin nuuc nuuc walba kala midabna waa lasugu tashaa midabna waa lagu tashaa mid waa wala cadaan midna waa neef cad iyo neef guduud iyo neef madow hadda hadda noocaad adigu ilaahay kusiyo marka oo isku darafto
marka guriga la rabo mataqaana in dhiilaha iyo wax la surto xagee la suraa dhiisha waxaa la suraa haamanka gadowgooda gadowgooda Haa.
ayaa la suraa gama haamanka Haa, rasiga markii saas loo saro haamanka haa, gadowgiisa haa, haamanku waxay leeyihiin garayo haa, saas saas u saabsan waxay leeyihiin walax leeyihiin usayaal Shakhsiyaad.
uso oo saas u taagtaagan Haa.
saasaa ushaa loo geli haadhiis saasaa loo geli oo gadowga marka saas loo wareegso ganta yaroo ka koreysa uu sal yiraahdo gantaasa usa la yidhaah haanta gadowgeeda Haa, gadow waa midka si cesho oo darka- laaban darka darka ushana waa usha saas loogu laabay oo saas u fiiqan oo lagu nabay ilaa gadowga hadhuusa u laaba celinaaye usaa la yidhaah usaha la saasa la jiraa aqalka marka gudihiisa haa gudihiisa meelo wax la sursuran karaa ma ku yaalin oo aan wasayaasha tiirarka ahayn tiirarkaa tiirarka la furtaa la haa sursuraa.
tiirarka ganahooda Haa, gano haa, oo ku magac leeyahay haa, tiirka gantiisa haa, noo sura haa.
haa tarmiiska sura dhiisha sura kirliga sura dambiisha sura Haa.
Ee, aqalka aqal ugu weyn magaciisa aqalka aqalka aqalka ugu weyn Haa, gaar uma naqan aqalka ugu weyn oo layska yidhi aqalka weyn wixii aqalka weyn aqalka ugu weyn meeqa dhambalood oo qaadan karaa wuxuu qaadan karaa toddoba dhambalood toddoba kaas ka horjeedaana lix lix ahe aa, mid waa afar aa, mid waa shan aa, waaba inta aa, Ahe. Ugu- midka ugu yara afar ku yara afar ahe ka ugu weyn waa lix oo Waa lix.
qaataa waa toddoba oo midka qaataa ugu weyn waa toddoba toddoba oo kan qaataa ku xiga waa lix Aha, kan ku xiga waa afar mm, afarta labada wareeg oon dabin lahayn aha.
iyo labada dheegsaar oon wax kale lahayn waa afar
waa yahay
su-aal aqalaa dhala allow khayr
maxaa laga sameeyaa qalabka laga sameeyaa maxay yihiin dhambalaha dhambalaha waxaa laga sameeyaa meyre oo mid waxaa la yidhaha qaloomaal mhm, midna waxaa la yidhaha meyre yaryar mhm.
labadaasaa laga sameeya qaloomaashu maxaa waaye?
qaloomaashu waa mid adadagu sab tagaho kakanoo xanaf laho xoog laho damba shiri isa ku xanuunsan dhamashada ma ma qurxana qurxana cimriga ma ka cimri badan taata kale kama cimri bananada yaryara cimrina badan qurxna badan Haa, taasna meera yar yaraa la meyre yidhaahdaa yaryara la yidhaha midda fiican haahe waxa mataqaanaa meerada waxa la iskula qabtaa waa xarig uun miya waa xarig xaskul ah xarig xaskul ah xarig xaskul ah xarigaas nooc gooniya ma leeyahay maya Yee?
xaskul
ya darnay
war hadda uun xaskusha laga soo xariga magaciisa gadaal lama rabo xaskusha gahna miya haddana loo gadi rabaa Ah, waa xaskul
Haa.
waa uun xaskul iyo gahna ma waxaa loo jeedaa xariga yar yar oo siyada lagu sameeyo yaryaraantiisa Ah.
yaryaraantiisa biriqa Haa, biriqa taasaa gahnay la yidhaahdaa ah gahna gahna biriqa dhedhe loo gahnada Haa.
wallaahi raggu waa bero Haa.
raggu waa bero waxay kusoo baxseen gahnay lahay dhe abaartii dhanada wax taban waa laga roonaaday gahna
waayo waxaad iiga warantaan
waxaa lagu mariimana oo lama su-aalayo ya midka mariinka laga dhigaa kan kan haa kan magaci kana Ah.
waa gahnaga lagu sheega kan waa gahnaga lagu Ah, sheegaa ah, meeshan maxaa la yidhahdaa darin meeshan waxaa la meeshii la laabay laabidii markii la askumayo oo la Ah, bilaabayo ah, maxaa la yidhahdaa jabiska jabis jabis Haa, jabiska
jabis ama unug Ah, intan maxaa la isku yidhaha intaan yarta intaan dhe- intaay intaan yar oo intaan isku dhigoo xiran yar ma arkayo Ah, oo waa la waa la laabay maya waxaan ku jeedaa xarigaan Mm-mm.
ah, mudba iyo intaan intaan Mid.
meerada mud mid mudaa midaa la la yiraa yidhahdaa mud midaa la ah, yidhahdaa mud sarka labaysa warmaaraha aqligaas keeni kara Ah.
mud waayo taasi mud Aha.
cabadiiba waa mud Ee, halka xabad waa nus mud haahe Ee, Ah, waa nus nusaayada iyo nudda iyo nusaayo haa nusaayo nusaayo maxaa haa waaye?
meelad intaa oo kale gacanta saas loogu qabto haa dhamashaas horta inaad samaysato Ah.
Aad tiraahdo, nusaayo iyo kaa waa Ah.
intaan oo kale Ee, inta xantood ah haahe ayaa nusaayo isagaad qodiisa ka yaqaan ya maya buka safar laguma arko sidaas waa u dhagsatay yaa ma socota adigu maya haddaana safar kale mahay degsigayga saab yeeshay maya degsiga saab yeeshay ya nahay waxeediina ii deji
afar shan aqal markay meel isula yaaliin Ah.
magac gaara ma leeyihiin afar aqal Ah.
ama sha- ama maya shan aqal afar aqal aqal kasi markuu keligii meel ku yaalla aqal aan dhihi karaa waa hal aqal aqaladii afar aqal markay ama meel ku shan ama taal lix ama afar waxay noqon ha noqdeen markay hal ka badiyaan markay hal ka badiyaan Hmm.
waa aqalada aqaladaas bay iyo aqalkaasay kala yihiin ogtahay Ah. hadday laba jiina labadaas aqal day ee laba aqal markay isku meel noqdaan magac goonihay leeyihiin male maya labadaas aqal Ee, day
markii dadku isla degayaan Ah.
saan kasoo qabo waxaa isla degaya daahir iyo aniga iyo adiga iyo cusmaan iyo